alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu darsigeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay siyaamu ljawaarix dadka oo dhami waxay aqoonsan yihiin soomka sharciga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey inuu yahay alimsaaku can الطacaami wالsharaabi wالshahwati biniyati min طuluuci اlfajri ilaa guruubi shams inuu qofku ka istaago cunitaanka iyo cabitaanka iyo shahwada laga bilaabo markuu waagu baryo ilaa uu gabalku ka dhacayo waxaynu ogsoonahay soomkaasi inuu dhammaado marka ay dhammaato bisha ramadaan laakiin waxaa jira soom isaguna sharciya oo xaqiiqada soomka ilaahay uu faral yeelay hoos imanaya markuu ilaahay leeyahay kutiba calaykum الsiyaam kamaa kutiba calى aladiina min qablikum maaha soomkaa xaqiiqadiisu in la daayo cuntada iyo cabbitaanka iyo shahwada oo qura waxaa jirta qeyb soomkaa ka mid ah oo dadka in badan oo ka midii ay moogan yihiin waxaad arki kartaa in fara badan oo dadka ka mid a oo waagu markuu baryo maalinta rabadaan joojinaya cuntada iyo cabbitaanka iyo shahwada laakiin waxyaabo kaloo ay ahayd inay ka soomaan aan ka soomahayn waxaa sooma uun calooshooda waxay joojiyaan wixii caloosha ay gelinayeene cunitaan iyo cabbitaan ahaa waxaa kaloo intaasoo raaca inay ka soomaan shahwada waxay moogan yihiin inay waajib tahay an tasuuma jamiicu jawaarixihim in xubnahooda oo dhami ay soomaan maalinta ramadaan oo xubin waliba ay gudato soomka inta kaga soo hagaagta iyo inta waajibka ku ah xubin waliba marka ay soonto ayaa uu noqonayaa qofku soomkii mid ku intifaaca wuxuu ihi jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu idaa sumta falyasum samcuka wabasruka walisaanuka can اlkadibi wاlma'ham maalinta rabadaan ee aada sooman tahay calooshaadu un yaanay soomin ha sooma maqalkaagu oo inaad xaaraan dhegaysato ka soon xaaraantu ha noqoto muusig ama heeso ha noqoto been lagu sheekaynayo ama dad la caayayo ama kuwo la xamanayo hadal kasta oo xaaraana dhegaysigiisa ka soon indhahaguna ha soomaan waxaad ka soontaa daawashada iyo eegitaanka xaaraanta carabkaaguna ha soomo oo ha ka soomo beenta iyo wax kasta oo samayntiisu dembi ay ku tahay wadaac ada alkhaadim qofka kuu shaqeeya rag iyo dumarku doonayaba ha noqdo inaad dhibaataysa iska ilaaliyo taana ka soon walyakun calayka waqaarun wa sakiina maalinta aada sooman tahay qof aan buuq ahayn oon qaylin ahayn oo aan filiqtam ahayn noqo ee degenaansho iyo xasilooni dushiisa ay saaran tahay walaa tajcal yowma sawmika wa yowma fitrika sawaa rawaahu ibn abi shayba maalinta aada sooman tahay iyo maalinta aada afuran tahay inay isku mid ha ka dhigin ee laba maalmood oo kala duwan ha noqdaan marka la eego waxaad ku hadlayso iyo waxaad samaynayso iyo sida aada u dhaqmayso wuxuu yihi ibnu jawsi raximah llahu tacaala caalimka la yidhaahdaa xubin kasta oo ka mida qofka bani aadamka xubnihiisa waxaa jira soom si gooniya waajib ugu ah bisha rabadaan dhexdeeda iyo wakhtiyada kale dabeetana waa sii faahfaahiye wuxuu uhi fasawmu lisaani tarku lkalaam ila fii dikri اllahi tacaala xubinta carabka la yidhaahdo soom si gooniyo waajib ugu aba jira soomkaasi waa xubintaasi inay joojiso hadalka wixii aan xus ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn wa sawmu samci tarku lisgaa'i ila albaatil qofka dhegihiisa iyo maqalkiisana soom baa waajib ku ah soomka waajibka ku ahi waa dheguhu inay ka tagaan dhegaysiga hadal kasta oo xaaraana oo baatila wa ilaa maa laa yaxillu samcuhu iyo wax kasta oo qofka dhegaysigiisa iyo maqalkiisu aanu u bannaanayn wa siyaamu alcaynayni tarku nnadar waalgaddu cani almaxaarim labadan indhoodna soom baa ku waajiba soomkaasi waa inay ka tagaan eegitaanka xaaraanta ah oo qofka muuminka ay rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdee araggiisa waa inuu ka laabo indhaha waa inuu isku qabto xaaraanta aanu eegin ama haba kala hayo waa inuu ka leexiyo eegitaanka shayga eegitaankiisa laga mamnuucay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yidhi waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahunna xubin kasta oo ka mida xubnaha qofka bani aadamkaa soomka sida goonida waajibka ugu ahi marka rabadaan lagu jiriya marka kaleba waa alimsaaku can ilcisyaan waa qofku inuu joojiyo xubintaa inuu ilaahay subxaanah wa tacaala ku caasiyo oo xubintaa uu ku sameeyo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay carabka indhaha iyo dhegaha qalbiga gacmaha iyo lugaha iyo xubnaha kale jidhkiisu uu ka kooban yahay soomka noocaas ah qofka jahli kaga sugan ama isagoo garanaya aan soomahayn ee u haysta inay ku filan tahay inuu ka soomo cuntada iyo cabbitaanka iyo shahwada qofkaasi wuxuu nasiib iyo qeyb buuran ka helayaa arrinka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sheegay xadiidka uu yihi ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila asahar rawaahu axmed waannasaa'i wa isnaaduhu saxiix wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi fara badanaa qof sooman oo soomkiisaa wax kale aan ka faa'iidin in uu gaajooday mooyaane riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray ilaa dama'a haraad mooyaane wax kale aan ka faa'iidin sida uu u fara badan yahay mid habeenkii oo dhan taagnaa oo salaad u taagnaa oo salaadda wax kale aan ka faa'iidin inuu hurdadii ka qaday oo uu soo jeeday mooyaane waxaa isweydiin leh sidee buu ku noqday qof maalintii oo dhan soomani midaan soomkiisa gaajo iyo haraad mooyaane wax kale ka faa'idin waxaa arrintaas sababu ah wuxuu ka soomay uun cuntadii iyo cabbitaankii iyo shahwadii oo soomkii fududaa buu sameeyey ahwanu siyaam laakiin lam tasum jawaarixu can ilmaxaarim laakiin xubnihiisa ayaan ka soomin wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay indhuhuu xaaraan ku eegay isagoo sooman dhegihiisuu xaaraan ku dhegaystay gacmihiisuu ku taabtay ama uu ku qaatay lugihiisa ayuu ugu socday qalbigiisa ayuu xaaraan ka go-aansaday inuu sameeyo ama qalbiga ayuu ka sameeyey xaaraantaasi waxay sababu noqotay soomkii ahaa in la daayo cunitaanki iyo cabbitaanki iyo shahwada ajarkii uu ka heli lahaa inuu gubto oo xaaraantaasi ay gubto markuu ajarkii soomkaasi gubtay waxaa xaasilkee soo hadhay waa maxay waa gaajadii iyo haraadkii soomkaasi uu u geystay ama sababta ugu noqday isagoo ka soomay raashinkii iyo cabbitaankii xalaasha ahaa iyo shahwadii xalaasha ahayd ayuu haddana carabka hoggaanka u sii daayey been buu sheegayaa oo dadka ayuu caayaya oo aflagaadaynayaa oo wuu xamanayaa oo wuu isku dirayaa oo been abuur buu samaynayaa xubintaa carabka la idhahdaa may soomin isagoo ka soomay cunitaankii iyo cabbitaankii iyo shahwatu nafsigii marka hore xalaasha ahaa ayaa waxaanu ka soomin wuxuu ilaahay ka xaaraantimeeyey dhegaysigiisa maalintii oo dhan hees baa u shidan oo uu qasdiyayaa inuu dhegaysto waxaanu ka soomin eegitaanka xaaraanta oo dumarka ayuu indhaha ku sii daynayaa markay indhuhu kaga dhacaan isku qaban maayo kana leexin maayo wuu la sii raacraacaya waxaa kaloo laga yaabaa inuu daawado sawiro dumar oo qaaqaawan ama sawiro macsiyo ah oo fool xun waxaa laga yaabaa inuu dumarka gacan qaado isagoo sooman oo gacantiisaasi aanay ka soomin taabashada dumarka aan xalasha u ahayn waxaa laga yaabaa inuu tago lugihiisa uu ugu socdo meel macsiyo uu ku soo samaynayo ama majlis iyo golo lagu hayo wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya waxaa laga yaabaa qalbigiisu inuu gaadho go-aamo fara badan oo khilaafsan ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo muraadkiisa oo rabbi ka cadhaysiinaya waxaasoo dhammi waa macaasi macaasidaasi waxay gubaysaa ajarkii uu ka heli lahaa soomka dabeetana faa'iidada soomkaa uu ka dheefay maxay noqonaysaa haraad iyo gaajo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam axaadiid tiro badan ayuu inoogu caddeeyey soomka muhimka ahi inaanu ahayn in laga soomo cunitaanka iyo cabbitaanka ee soomka muhimkaahi uu yahay siyaamu ljawaarixi can jamiici almuxaramaat in qofka bani aadamkaa xubnihiisu ay ka soomaan wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay wuxuu xakim musadragiisa ku wariyey inuu yihi saxaabiga la idhaahdo abu hurayra wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam laysa الصiyaamu min الطacaami wالsharaab ma aha soomka dhabtaahi ma aha soomka dhammayska tirani ma aha soomka ajarka laga helayaa in laga soomo uun cuntada iyo cabbitaanka inama الصiyaamu min allagwi wالrafath soomka dhabtaahi waa inay xubnuhu soomaan oo laga soomo laqwiga laqwi waxaa la dhaha hadalkaan adduunyada intuu joogo qofka aan waxba u tarahayn sahay aakhirana aanu noqonahayn waa in laga soomo alrafath oo hadalka baatilka oo beentu ay ka mid tahay fain saabaka axadun aw jahila calayka faqul inii saa'imun inii saa'imun haddii qof uu ku caayo amaba se uu kugu xadgudbo oo gacantaba uu kula yimaado inuu kula dagaalamo uu doono adigu noqo qof afkiisu uu sooman yahay oo qofka aanu tiisa aan uga jawaabahayn adigu noqo qof gacmihiisu ay sooman yihiin oo ha u fahmin soomka iska daynta aada iska daysay cuntada iyo cabbitaanka waxaad ku tidhaahdaa qofka innii saa'imun innii saa'imun anigu mid sooman baan ahay anigu mid sooman baan ahay afkayga ayaa sooman waxaad igula hadashay oo kale kugulama hadli karo gacantayda ayaa sooman oo dagaal inaan kuugu jawaabo waxaa iga celinaya soonkaa gacantaydu ay sooman tahay mar kale wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam se bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey min xadiidi abi hurayra man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofka marka uu sooman yahay aan ka tegin hadalka baadilkaa qowl الzuur waa beenta iyo waxyaabaha la halmaala iyo baadilka samayntiisa ilaahay subxaanaه wa tacaala baahi uma qabo inuu ka tago cuntada iyo cabbitaanka wuxuu xadiidku si fiican u muujinayaa xaqiiqada soomku inaanay ahayn iyo shayga fadliga dhammayska tiro lagu helayaa ee darajaadka qofka sooman loo ballan qaadee lagu gaadhayaa inaad iska dayso cuntadii marka hore xalaasha ahaan jirtay iyo cabbitaankii xalaasha ahaan jiray ee xaqiiqada iyo dhabta soomku ay tahay ta ajarka laga helayae darajo lagu gaadhayaa inay xubnahaaga oo dhami soomaan waayo isweydii ilaahay baahi miyuu u qabaa inuu kaa hor istaago uu kuu diido cuntadii iyo cabbitaankii marka horeba uu kuu abuuray ee rabbi subxaanah wa tacaala uu kuu xalaaleeyey ma u malaynaysaa ujeeddada soomka loo sharciyey inay tahay inaad iska dayso uun cuntada iyo cabbitaanka maalmaha ramadaan jawaabtu waxay tahay ilaahay baahi uma qabo inuu kaa ceshado cuntada iyo cabbitaanka oo gaajo iyo haraad uu kugu dhibo maaha ilaahay subxaana wa tacaala ujeeddadiisu inuu ku qadiyo uun ujeeddada iyo maqsuudka soomka laga leeyahy waa mid intaa aada uga weyn oo aada iyo aada uga ballaadhan maqsuudku waa qahrulhawa waa inaad doonista naftaada aada ka adkaato oo naftaadu waxa ay doonayso ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u diiday aada si dhib yar uga celin karto ujeeddada soomka laga leeyay waa taa ujeeddada soomka laga leeyay waa tahdiibu nafsi waa naftaada inaad hufto oo sida raashinka xashiishka iyo qashinka looga haadiyo wax allaaliya wixii khaldan ee naftaadu ay leedahay waxay ku hadasho iyo waxay samayso waa inaad ka haadiso oo naftaadu ay noqoto naf nadiifa oo daahira si aad uga mid noqoto kuwa ilaahay uu yidhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxaa dhab ahaan liibaanay ka naftiisa hufay ee daahiriye nadiifiyey ee ka nadiifiyey dembiyadu wasakhda ay leeyihiin oo dembiyadu waxay leeyihiin wasakh wasakhdaasoo laga yaabo indhaheennu inaanay qaban laakiin xaqiiqo jirta ah waa mid qalbiga qofka madoobaysa oo sida daxalka dulmarta ilaahay baa subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku sheegay kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa quluubtooda dahaadhay oo daboolay xumaantii ay samaynayeen waxa ay leedahay wasakh qofka wejigiisa indhihiisa afkiisa iyo dhegihiisa ilaahay uu ku caasiyey gacmihiisa iyo lugihiisa dul fuusha rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada marka uu galo wuxuu allah subxaana wa tacaala weydiisan jira uu ka baryi jiray wasakhdaa iyo uskagaa dembiyadu ay xubnaha kaga tegayaan inuu ilaahay ka maydho allahuma qsilnii min khataayaaya bilmaa'i waalthalji waalbarad allahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas ilaahu dembiyada waxaad iiga maydhaa ilaahu dembiyada waxaad igaga maydhaa biyo iyo baraf iyo dhagaxa roobka la socda biyihiisa ilaahay waxaad iga nadiifisaa dembiyada iyo khaladaadka aan galay sida marada cad uskaga looga nadiifiyo markaa sooma sooma cadda dembiyadu inay wasakh leeyihiin qofka bani aadamkaa jidhkiisa dul taalla waxa lagu maydhaana uu yahay in ilaahay loo toobad keeno xubnahana laga xayiro laga joojiyo lagana xakameeyo inay khilaafaan amarka ilaahay subxaana wa tacaala mar kale wuxuu inoo sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo caddaynaya macaasidu inay xubnaheenna wasakh kaga tagto wuxuu idhi addoonku marka uu weysaysto xubin kasta oo uu maydho dembigii xubintaa uu ku sameeyey waxa uu raacaa biyihii maray tifta biye u dambaysa xubintaa ka dhacda ayaa dembiga intii u dambaysana ay raacda marka sidaasi ayaa macaasida iyo dunuubtu wasakh iyo uskaga ay ugaga tegaysaa qofka bani aadamka ee samaynaya qalbigiisa iyo xubnihiisa heer bay gaadhsiin kartaa qalbigiisu uu indhabeelo oo uu kala arki waayo waxaa xun iyo waxa wanaagsan waxaa quruxda badan iyo waxaa foosha xun xaqa iyo baadilka uu kala arki waayo inuu dhegabeelo oo isagoo dhawaaqii maqlayaa haddana xaquu dhegihiisa geli waayo oo istijaabo laga waayo ajiibitaan amarka ilaahay uu ajiibo inuu xaqa ka indhabeelo oo indhihiisu xaqa ay qaban waayaan markaa soomka ujeeddada laga leeya waa maxay waa nafta in la taskiyadeeyo la daahiriyo oo wasakda xumaanaha laga nadiifiyo soomka ujeeddada laga leeyahy waa kasru shahwati nafs waa nafta doonisteeda in la jabiyo oo xoogga iyo awoodda ay leedahay laga biiyo oo qofku naftiisa uu ka dhigo miduu u talin karo waddada saxdaa uu marin karo waddada khaldanna uu ka celin karo ujeeddada soomka laga leeyahay waa inaynu carabadeenna hoggaanka u qabanno oo khayr inay ku hadlaan mooyaane wax kaleba aynu ka celinno siduu yihi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay iyo aakhiro rumaysani khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso maqsuudka soomka laga leeyahy waa inaynu indhaheenna ka qabanno eegitaanka cawrooyinka waa inaynu dhegaheenna ka celinno dhegaysiga xumaanta xubnaheenna oo dhan waa inaynu ka xidhno samaynta xaaraanta iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay somaydaan maqal yaa cibaad allah ilaahay subxaana wa tacaala inuu yidhi lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum wuxuu ilaahay la hadlayaa kuwa iyagoo shirki quluubta ku xambaarsan carabkana shirki iyo xumaan kaga hadlaaya xoole intay kaxeeyaan xaramka gen jiray ee odhan jiray ilaahay daraaddii baan u qalaynaa kuwaasaa ilaahay waxa uu ku yidhi ilaahay gaadhi maayo xoolahan aada qalaysaan hilibkooda iyo dhiiggoodu toona ilaahay waxba ku fali maayo xoolaan intaad kaxaysaan aada geynaysaan xaramka ee aada gowracaysaan baahina uma qabo waxa ilaahay gaadhaya waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay waa ataqwa waa tawxiidka waa daacada in ilaahay loo hongaansamo waa macaasida in la daayo waa nafta in lagu dul xidho waddada saxda ah ee ilaahay raalliaanshihiisa iyo naciimkiisa gaadhsiinaysa sidaasoo kale waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala cuntada aynu ka soonnay iyo sharaabka aynu ka soonnay gaadhi maayo baahina ilaahay uma qabo ilaahay meel lou buuxin maayo walaakin yanaaluhu taqwa mina waxa ilaahay gaadhayaa waa in xubnaheenna oo dhami ay noqdaan kuwo ilaahay adeeca subxaana wa tacaala oo ka fog rabbi subxaana wa tacaala caasiyitaankiisa wuxuu uhi ninkii shaacirka ahaa gabayaaga ahaa idaa lam yakun fi samci minii tasawunun wa fii basarii gadun wa fii mantiqii samtun faxadii ida min sawmi aljuuci waddama'u wain qultu inii sumtu yowman famaa sumtu wuxuu uhi markaan soomanahay haddaanan dhegahayga ilaalin oo xaaraanta dhegaysigeeda aanan ka celin haddaanan indhahayga laabin haddaanan sharka ka aamusin nasiibka iyo qaybta aan ka helay soomkayga waa gaajo iyo haraad waa hadal xikmada oo waafaqsan xadiidkii rasuulkii aada maqasheen wain qultu inii sumtu yowman famaa sumtu iyadoo xaalkaygu uu sidaa yahay oo aanan ka aamusin hadalka baadilkaah oo aanan dhegahayga ka ilaalin dhegaysiga xaaraanta oo aanan indhahayga xaaraanta ka laabin haddaan idhaahdo waan soomay xaqiiqadu waxay tahay maan soomin ee been ayaan sheegayaa waayo soomkii yaraa baan soomay soomkii weynaa ee ahaa maqsadkiiyo ujeeddada loo socdayna waan dayacay dadkii wanaagsanaa ee inaga horreeyey soomkoodu wuxuu aha soomka noocaasa muu ahayn soomkoodu sawmu lbutuun inay calooshoodu ka soonto cuntada iyo cabbitaanka soomkoodu wuxuu ahaa siyaamu ljawaarix inay xubnahooda oo dhami ka soomaan waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay waxa uu leeyahay taabicigii la dhahdo aliiq ibnu qays wuxuu yidhi abu dar waa saxaabigii zuhdiga badnaa ee qalbigiisu adduunyada aanu ka daba dhicin idaa sumta fataxafad ma statacta haddaad maalin maalmaha ka mida soonto soom farala ama sunno ah intay awooddaadu gaadhsiisan tahay isilaali wax allaale iyo wixii khalad ah ee gafa ah ee meelka dhac diinta ilaahay ku ah iska ilaali xaqiiqada soomku waa taa fa kaana aliiqun ida kaana yowmu sawmihi dakhala falam yakhruj ila lisalaa aliiq ibnu qays maalinta uu sooman yahay gurigiisa ayuu geli jiray salaad mooyaane wax kalena uma soo bixi jirin limaada yadkhulu lbeyt muxuu guriga u gelayaa oo uu isu xidhayaa si aanu indhihiisu xaaraan aanay u arag udhegihiisu aanay u maqal si aanu dadka u dhex gelin oanu ula qaybsan laqwiga iyo xanta iyo hadalka xaaraanta ah si aanu qalbigiisu ugu fikirin waxyaabaha dadka adduunyada dusheeda ku daadsanee ay samaynayaan ee ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya salaada faralka oo qura ayuu usoo bixi jiray ibnu abi shayba ayaa ku wariyey hadalkaa kitaabkiisa la ydhaha almusanaf imaamu lbayhaqina kitaabkiisa la dhaha shucab liimaan waxaanuu sheekhaasi hadalkaa iyo kuwo kaleba uu baab uga dhigay maa yu'maru bihi asaa'im min qilati alkalaami wa tawaqi alkadib qofka soomani maalinta uu sooman yahay inuu amran yahay hadalka inuu yareeyo waayo hadalku mar kastoo uu farabato dhacdhaca iyo khaladka ayaa fara badanaya been baa soo gelaysa oo laqwi baa usoo dhuumanaya oo cay iyo xan iyo duritaan dadka la duro oo wax laga sheego ayaa qofka bani aadamkaa u dhuumanaya ama u bedrheerayaaba laakiin hadduu hadalba iska daayo khayr inuu ku hadlo mooyaane waxaasoo dhan wuu ka badbaadaya abulmutawakil wuxuu yidhi kaana abu hurayra wa asxaabuhu idaa saamuu jalasuu fi lmasjid ibnu abi shayba ayaa wariyey abu hurayra radia allahu canhu waa saxaabigii saxaabada u xadiidka badnaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam muddo saddex sannadooda laasimay saxaabigaasi iyo ardaydiisi iyo dadkii ka ag dhowaa maalinta ay sooman yihiin masaajidka ayay fadhiisan jireen masaajidku waa meel qofku uu ku ilaashan karo soomkiisa cibaadaad iyo khayr fara badanna uu ku samayn karo waa jawi qofka ku saacidaya inuu iimaankiisa kor u qaado alla ka cabsigiisana uu ziyaadiyo cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi laysa asiyaamu min alطacaami waasharaabi waxdah soomku maaha inaad ka soonto uun cuntada iyo cabitaanka walaakinahu min alkadibi wallagwi waalxalif laakiin waa inaad ka soonto beenta iyo hadalkaa bilaa macnaha ah ee adduun iyo aakhiratona aan waxba tar ahayn waa inaad ka soonto xataa dhaarta wax kugu kalifay aanu jirin wa hada cali bnu abi aalib amiiru lmu'miniin ibnu cami rasuuli اllah wuxuu isna leeyahy ina asiyaama laysa min alطacaami waasharaab walakin min alkadibi wاlbaطil ma aha soomka xaqiiqadiisu cuntada iyo cabitaanka in laga soomo lakiin waa in laga soomo beenta iyo baailka iyo laqwiga mujaahid waa taabici saxaabadii rasuulka soo gaadhay waa ardaygii cabdullaahi ibni cabbaas isaguna wuxuu yidhi laba arrimood hadduu qofku ka badbaado maalinta uu sooman yahay soomkiisii waa u badbaaday labada arrimood waa maxay waa laba lagu imtixaamay dadka in badan oo sooman waa alghiibatu waalkadib waa xanta iyo beenta alaa faltasum jawaarixunaa yaa cibaad allah xubnaheennu ha soomaan dhammaantoodba ilaahayna taa ha inoogu kaalmeeyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira